محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا واحكم لوصل ثقة في الأظهار وقيل بل إرساله للأكثر ونسب الأول للنظار أن صححه وقضى البخاري بوصل لا نكاح إلا بولي مع كون من أرسله كالجبل وقيل الأكثر وقيل الأحفظ ثم كما إرسال أو مسنده على الأصح والرأوا أن الأصح الحكم للرفع ولو من واحد في ذا وذا كما حكوا تدريس الإسناد كمن يسقد من حدثه ويرتقي بعن وأن وقال يوهم اتصالا واختلف في أهله فالرد مطلقا اختطف والأكثرون قبلوا ما صرحا ثقاتهم بوصله وصححا وفي الصحيح عدة كالأعمش وكهشيم بعده وفتش ودمه شعبة بالرسوخ ودونه تدليس للشيوخ أن يصف الشيخ بما لا يعرف أن يصف الشيخ بما لا يعرف بما لا يعرف به ولا بمقصد يختلف فشره للضعف واستسطارا وكالخضيب يوهم استكثارا والشافعي أثبته بمرة قلت وشرها أخو تسويتي بسم الله الرحمن الرحيم تعارض الوصل والإرسال أو الرفع والوقف والإرسال كي أي نوصى مري kale laftigii halkan al irsaalna ra'yi baa dhacsan xagga cinwaankeeda irsaalkii makaanse aduwaan baynu kaba soo baxnay ee ahaa xadiiskii oo bal haddaan tacriifkii ugu mashhuursanaa qaadano min taabicii uu rasuulki ilaahay uu ka soo noqliyo u kor yeelo nu saxaabigiisiiba sheegin irsaalka wasli xadiidkii la wasliyo oo sanadkiisii la dhameeyo saxaabigii la sheego tacaarudkii ay iscaaridayeen ee ikhtilaafkii ruwaadda ka dhacaysay xadiid keliya bal arrinkaa uga dhacaysay aw irafci waalwaqfi amase marfuucnimo iyo mowquufnimo tacaarudkood oo macnaha xadiidkii maka keliya oo raawi ku wariyey ruwaaddii ka mid ahaa isagoo hadal saxaabi ah mowquuf ah oo saxaabiba kalaamkii ah raawi kaloo ruwaadii ka mid ahay oo xadiidka naftiisii wariyeyna uu ka dhigayba xadiid rasuulka ilaahay leeyo marfuuca oo halkaas iskhilaaf ruwaadda dhexdoodii kaba dhacay ay tahy ay isku khilaafsan yihiin xadiidku ma mawquuf baa mise waa marfuuc ama ma mursal baa mise waa mawsuul bal marka ikhtilaafkaasi ruwaadda ka dhaco se lagu xallinayo ama koo si lagu kalsoonaa markay xadiis isugu khilaafaan sii loo warinayay ee barhkood ay ka dhigaan mawsuul badha ay mursal ka dhigaan ama badh sa inoo dambaysta adigu barhkood mawquuf ay ku wariyaan ay hadal saxaabiba ka dhigaan kuwana rasuulka ilaahay xadiiskiisa ay kaba dhigaan ay rafciyaan bal taas sa adigu bal cidda la horreysiinaya riwaayadooda ee labadaa riwaayo la qaadanaya la horreysiin ayuu mabxadkeeda keliya wuxuu yihi markaa sheekhu waxkum waxaad xukumtaa ood xukumka siisaa liwasli siqatin ruux lagu kalsoon yahay mawsuul wasligiisii iyo xidhiidhintiisii uu xadiid xidhiidhiyey ee uu imaka halkan sanadkiisii dhameeyey fil adhari qowlkooda halkan muuqashada badan waqiila waxaa la yidhi bal irsaalihi bal ilxukmu xukumku biirsaalihi irsaalkaa ruuxaa siqadii uu xadiidkii mursalka kaba dhigay ayaa xukumkii yeelanayoo la horreysiinaya lilaksari wahada alqowlu qowlkan dambana lilaksari intooda badan ayaaba kuba tegay wanasaba ibnu sarax uu nisbeeyeyoo alawala qowlka hore oo ah kan isagu ziyaadadu afkiisa ay ku sugan tahay ee xadiidkii wasriyey ama mawsuul ka dhigay inuu horraysiinta leeyahay oo kaa xukunka uu daalmakaa la horraysiinayo taas wuxuu u nisbeeyey bilmubaari qorooyinkii fuqahada iyo usuuliyiintii halkan sidaasaa loogala jeedaa waana kan cunaadile ayuu adigu u nisbeeyeyba an saxaxuhu lilmudaar kaba bedelo an saxaxuu inay saxiix yeeleen qorooyinkan mudaarkii oo ama fuqahada iyo usuuliyiinta agtooda qowlka saxiixi uu yahay in la horreysiiyo kii isagu markaa ziyaadada labadii maamkii ziyaadka siqa maqbuulaba taas buu iyaga u nisbeeyeyba waqadaa waa xukumayo albukhaariyu bukhaari biwasli laa nikaaxa halkan kolle nisqooyinka matniga barhkoodna waxaa dhacay bacda bedelkeeda laamee laakiin nisqooyinkunba ku kala duwantan biwasli laa nikaaxa ilaa biwaliyin xadiiskaa ah laa nikaaxa ilaa biwaliyin macnaa guur hagaagayo oo ansaxayaa ma jiro in weligii dee haweenaydan weligeeda ahaa ee wilaayadeeda lahaa ee uu joogo uun mooyaane ama dee cid uu isagu wasaashayba bal taas xadiidkaa ah mawsuulnimadiisa la ayuu xukmiyey oo macnuhu xadiidkaas ruwaaddu way iskhilaafsan yihiinoo barhkoodna waxay ka dhigeen mawsuul oo abi burda oo in abi muusa alascariya ayaa warinayay ninka laysu khilaafayna xadiidka sanadkiisa oo abu isxaaq oo ninkaasba xaggiisa arrinta ay dee adigu ay tahay marka waxaa laga wariyay abu isxaaq can abi burdata can abi muusa alascariya can nabiyi sala allahu calay wasalam sidaa waa lagu wariyey waxaa kaloo xadiidkaa lagu wariyey waa can abi burdata mursalan isagoona abihi abu muusa alascari sheegin abu burda abi isxaaq baa abi burda kaba warinaya isagoo abi burdana waa nin taabici oo rasuulka ilaahay lama kulmine leh rasuulka ilaahay baa saa yidhi meeshina ma taallo ciddii u dhaxaysay iyo ciddii rasuulka ilaahay kaba maqashay waa mursalnimo iyo mawsuulnimo haddaba bukhaari wuxuu xukumay oo uu horreysiiyey waa xadiidka mawsuulnimadiisa iyo inuu xadiis muttasila yahay maca kowni man iyaday jirto ahaanshaha uu yahay ay la jirto taas ahaanshaha uu yahay man ruuxii arsalahu xadiidkan irsaariyey ee mursalnimo ku wariyey kaljabari buur oo kale uu yahay macnaha wuxuu leeyahay xagga macrifada iyo itqaanka iyo xifdiga ee heer aada u sarreysa uu kaba gaadhay oo buur oo kale uu xaggaa yahay macnaa uu qimo iyo heerkii ugu sarraysay ka gaadhsiisan iyo xagga xifdiga itqaanka cidan irsaarisay ayuu haddana bukhaari saamilka kala raajax yeelay bal aqwaasha kalena way inoo yar dambeeyaan abi haddan saddexaan yar eegaynaa hortan waxa masaladu ay tahay kolley waana masalo xaggan axaadiista marka la cilaynayana qeyb weyn kaba ah ama raad weyn kule marka axaadiista la cilaynayo ee kol haddii ay masalo raad weyn kule xaggii tacliimkii axaadiista tahayna oo gees kalena aan arkayna aqwaalo la horreysiinayo xukunka ama dee la siinayaa ku yahay culimadii ay iskhilaaf dhexdooda yahay kollayna raad weyna way ku leedahayba axkaamta iyo adiladana marka axkaamtan axaadiista lagaba qaadanayo ee ijtihaadaadkan imika kala duwanaan arkaynaa intaasun kuma joogsanayo ee haddana waa soconayaayo istidlaalkii axaadiistan la daliishanaya iyo ictisaafkii la xujaysanaya iyobuu isagina ciladii xadiidkan la cilaynayo umuurahan oo dhan buu isagina haddana soo gelayaayo umuurahan kaba ratibmaya ka waxay tahay bal labada masalo ka hore imakaan horreysiisaneed haddii xadiidka dadkii lagu kalsoonaa waa dadkii siqaadka ahaa ay isku khilaafaan oo barhkoodna uu ku wariyo mutasilnimo macnaa mutasilnimo waynu soo maraye sanadkiibaa dhan saxaabigiibaa jooga rasuulka ilaahay ka maqlay rasuulka ilaahay baana xadiiskii loo kor yeelay kuwo kaloo iyagana lagu kalsoon yahay oo dadkii axaadiistoodii la aqbalayay kamida ayaan saxaabigiiba sheegin taabicigii markay soo gaadheen ayuunbaa taabicigii uu rasuulka ilaahay ka soo naqliyayoo xadiiskii mursalnimay ku wariyeen bal markaa waa iskhilaaf waa tacaarud waxa weeyaan tacaarudkan iyo iskhilaafkan saasun xadiidkii looma wada tuurayo loogama wada tegayo haddaan idhaahna labadiba waan wada qaadanaynaana waa laba arrimoodo is-anfeeyo iska hor imanaya oo bal imaka suurada marka ay tahayna ee mursalkuna daciif buu noqon jiray kaa mawsuulkiina haddii shuruudii kale ay buuxsanto wuxuu ahaanaya xadiis la aqbalayo marka waa daciif iyo mee daciif maha meeshii ma wada imanayso mawquufka iyo marfuuca inoo dambeeyana dee mawquufkuna wuxuu ahaa hadal saxaabi leeyahay oo dee bal inaynu xukum ka qaadanay inaynaan ka qaadanin masale kale ay noqonayso dee adiladii mukhtalafkayba ujeedayo xaggii usuulkii marka rasuulka ilaahay xadiiskiisa yahayna waa shareecadeedii ilaahay dee inoo sideeyo rasuulka inooguma soo dhiibay ama waa waxyigii qeyb kaba mid ah oo xadiiskii marka qolana ay marfuuca ka dhigtay qolana mawquuf in la yidhaha labadoodiiba waan wada qaadanayna yarna meeshii ma imanayso meeshii maxaa imanaysaa tarjiix iyo in la kala horreysiiyo dee kollayna lagu kala horreysiiyo banqa meeshii waxdee la leeya kan baa qaraa-in iyo kanaa kan baa keenaysa inaynu horreysiino maxaa kaa xukunku noqonayaan meeshii waa masalo culimada ijtihaadaadkeeda iskuba khilaafeeno aimada qaarkood ayaa waxay ku tegeen ruuxan isagu xadiidkii mawsuulka taba dhigay ee saxaabigiina soo magacaabay cilmi ziyaado ayuu hayaa kii kale aanu hayn waa tan ziyaado aan isagoo ninkii kale iska siqada ahaa aanu sheegin oo isaga xusiyey oo uu qabtay baa jirta haddaba ziyaadada wuxun baa leh kolba ninka siqadii wixii uu ziyaadiyo sida xadiiskii uu keligii warinayayba loo aqbalaya in cidi u diidahayn ee wixii dadkii kale uu la dheer yahay ee ziyaada ee nin siqa oo lagu kalsoon yahay wariyana iyadna waa la aqbalayaa kaas baa iyada yeelanaya taqdiimka iyo horreysiinta oo marka waa halkii ziyaadka siqa maqbuula laga odhanayay balkaasi waa qowlo waa kan adharka kaba cabiray waana tay dee khabiib iyo qoloyin saxiix yeeleen xaggan dee marka laega fiqigiiyo usuushiisana kollay fuqahada iyo usuuliyiintii waa qowlkooda ay horreysiyaan si isagoo beydka dambe uu ku sheegayo qowl labaad baa qowl kale oo kaa qaabilayana waxa weeye irsaalkani xadiiskii la irsaaliyey ee saxaabigiisii aan laba sheeginee mursal lagaba dhigay ee waa taa aynu soo marro wa xadiiska dacfiguu ku keenaa xadiiska waa waxyaalaha lagu daciifiyo kaamidi marka kaasi waa jarxi ayay noqonaysaaba meeshii xadiiskii kuba yimi say inoo dambaysaa jarxiga iyo tacdiil hadday kulmaana jarxigaa la horreysiiyaa sa inoo dambayso imika haddii imika raawigii midna daciifinayo midna leeye waa ruux cadaala ay u sugnaatay laba sidaasoo laba midbacdee dadkay ehelkeedaba aha midna uu raawigan yidhaah waa daciif midna me waa siqo waxay horreysiin jireen kan le waa daciif oo isaguna kaamilkaa waxbu ogya kan kale aanu ogeyn iyagooba ku tacliinaysa inoo dambaysa bal iyaday tahay bay leeyihin baab sharci irsaalku sharcigana la horreysiin jiray irsaalkaa xukunka yeelanaya oo xadiiskii markaa mursal haddii laga dhiga xadiis daciifu noqonaya bal weliba kaa qowlkaasna inta badan bay u tiiriyaan oo labada qowl athar iyo asar waxay kala yihiin atharkuna wuxuu leeyahy waa ka daliil ahaan raajixa markaynu eegno raajixa cinda khaasatan cinda mansuuriyiina fuqahaa kana waa intooda badan qowlkay qabaan ayaa irsaalka in la horreysiiyaa balkaasi waa laba qowl laba qowl oo kale inoo dambeeyo iyadu baa tarjiixa oo beydka afraad ku iman doono ah in la eego ruwaadan xadiiskan wada warinaysaa bal dee waa dadka cadudaye xaggay u badan yihin oo kolba halka loo badan yahay ee ruwaadda badankoodu ay mareen taas aan xukunka siino waayo dee marka khada meeshii jiro ee laleeyahay meesha qalad ama khada baa dhacay dee marka la eego dadka badan iyo kuwa yar xagga khada iyo qalad inuu ka dhaco kuwa yar baa kaga mudan oo sida inoo dambaysada shaadka oo kale dee nin lagu kalsoon yahay hadduu wax wariyo dadkii ka badnaa si kale ay ku warinayaan waa shaad baa la odhanaya waa laga tegayay taas markaa tanna waa taas oo kale oo balbakood kuwo kalena waa jaanib aan kaba dheerayne dadkastan wax ku wadaagtay ama labadan isku khilaafay aan eegno keebaa xifdi badan kuda xifdiga fiican ee xifdi kan kale mid ahaan ka xifdi badan ayaan riwaayadiisa ictibaarka siinaynaa ka kalena riwaayadiisa markaas aad baa lagu magacaabaya bal waa laba qowlood inoo dambeeya haddii aan la idhaaho kolleyna afartan qowl bay tahay welibana markaa bal waxaa jirana haddii aan la idhaaho waan eegi doonaa harka dib baan u laqbaynaya khaasatan bukhaarigana markaan arrintiisa soo gaadho ayaan bal masalada cinda ahlilxadiid balkooda raajixa san kitaabkaba haynoogu taale ayaan eegi doonaa dee kollay horena aan uga soo hadlay masalada kutub hore markaa wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala waxkum waxaad xukumta adu kula hadlaya waa ruuxii eegiyey ruuxii daalacaniyey sanadkan oo kale ama xadiidkan oo kale iskhilaaf uu dhacayo waxaad xukumtaa ood xukumka siisaa wey ood horraysiisaa liwasli siqatin ruux lagu kalsoon yahay eegmaha kii daciifka ahaa inaan xifdi lahayn nin muqafala nin xifdi xun nin dacfi lagu yaqaano wuxuu xidhiidhiyey dee xad marka horeba waa iska daciif buu ahaa kaama waa ninkii lagu kalsoonaa ee cadaalana ay u sugnaatay horta waa nin muslim oo baaliq oo caaqil oo xififta wax lagu sheegay iyo khawaarim muraaba soo nabad galay gees kalena xifdi fiican leh waxqabasho leh oon lagu ogeyn ilow iyo badan iyo gafle iyo waxaas iyo hadiyo goor qalad kaba dhaca iyo taas aan lagu ogeyn wax kasta siisa u xifteeyey bal filgaalib kaasi wixii uu wasliyey ee xadiidkii hadduu mawsuul ka dhigo saxaabigiisa ilaah uu sanadkii dhameeyo kaa isaga horreysiiyo ka horreysii dee ninkii kale ku khilaafsanaa ee xadiidkiisaas mursal kaba dhigay fi lafari qowlkooda adharka ama arjaxa halkan khaasatan cinda alfuqaha walusuuliyiin waqiila waxaa la yidhi waa qowlkaa qaabilaya bal irsaalihi bal kolley waan jaray marka halkan laga yaabaa irsaaluna barhkoodna utaal in malaaba la ecraabi karaa mid kastaba oo bal markaas waxa weeyaan alxukmu xukumku wuxuu u sugnaaday oo macnaa la horreysiinaya oo liirsaalihi de haddaan xarf jar markaasi qadna waa irsaal de halkaaba liwasl ahayd irsaalkiisana xadiidka ninkaas qadigu irsaaliyey ayaa la horreysiina waa la yidhi oo macnaa waxa weya xadiidka haddii laysu khilaafay dog siqaadoo lagu kalsoon yahay ay laba siyood ku wariyeen kuwa ay mursal ka dhigeen kuwana mawsuul ka dhigeen mursalkaa la horreysiin oo kaa isagu irsaariyey ee siqada ayaa riwaayadiisa aan xukunka siinayna markaasaasi maxay haddii kaa aan qaadano xadiidkii mawsuulka waa cilaysan yahay macnaa waxa laleeyahy waa qalab in la magacaabo saxaabigii xadiidkiina markaa waa daciifaya guud ahaan buu markaa bee daciif noqon oo xukumkan irsaalkiisa ayaa la siin lilcabsari wahada lilcabsari ama cinda alcabsari weyo culimada intooda badan khaasatan bal muxadisiin iyo intooda badan agtooda wey markaa wuxuu yihi wanasaba ibnu salaax uu nisbeeyey alawala qowlka horo ah inuu xukumka uu leeyahay ama horreysiinta wasligu lilmudaari waa lilmudaari jamcu naadirin weeyaan waana jamcu kasra waxaana halkan adigu ay yihiin inoo kollay ujeedadu ay tahay waa dadkii iyagu fuqahada aha iyo usuuliyiintii maa muxadisiintii ee fuqahada iyo usuuliyiintii ayuu qowlka hore u nisbeeye marka la eego cilmigan fiqiga iyo usuulka iyaga agtooda dee ziyaadka siqa maqbuula ayaa layska idlaaqaayo kol hadduu ninkani siqo yahay wax ziyaadaa oo dadkii kale la dheeriyu wariyeyna uu jiro waa la aqbalaya dee wasligana waa ziyaado bal kaas buu nisbeeyey ansaxaxuhu halkaa horan kaoda inay saxiix wanasaba waa nisbeeyo alawala qowlka hore lilmudaari ansaxaxu inay saxiix yeeleen nimankan mudaar ama fuqahada iyo usuuliyiintubu u nisbeeyeyba wey waqadaa uu xukumay albukhaariyu markaa bukhaari biwasli laa nikaaxa ilaa biweli xadiidkaa ah laa nikaaxa ilaa biwaliyin ee asxaabu sunan ay wariyeen ama bacdigood xadiidkaas mawsuul nibadkiisiibuu bukhaari xukumay maca kowni man waa cid ahaanshaheed iyaday la jirto arsalahu irsaaliye oo xadiidkaa saksigan irsaaliye ama labadan irsaaliyey inay yihiin bakal jabari buur oo kale muxuu kal yahay waa qowlkaa hore ee aal waxkum liwasli siqati fi labhari ayuu tan u soo qaadanaya oo wuxuu leeyahy masalaa dhacday xadiis baa jira rasuulku uu yihi laa nikaaxa ilaa biwaliyin waana dee kolley marka la eego xaggan inuu wilaayo ay u sarditay dumarka marka la guurinayo xadiidkaba asalka u ah weeye bal adilada kaleegaba xadiidka ugu sariixsan asalkana ugu ah kolleyna culimada ama fuqahada intooda badan qowlkood weeye waxaan madhabta xanafiyada ahayn oo dee wilaayada way sardiyeen xadiidkana waa daliilkii unba bal wixii kale adilo soo raacaya haba taalo waa dee daliilka meesha asalka ah ama cumdada ah baabkaasba xadiidkan baa waxaa jirta nin taabiciya oo caalim ah oo abu isxaaq asabiici la yidhaaho ayaa xadiidkan horta sanadkiisa ku sugan oo adigu uu isugu yimaadaaba abu isxaaq dad badan baa isaga ka wariya laakiin meesha uu isugu soo ururayo waa abu isxaaq asabiici abu isxaaq asabiici haddaba isagoo dee nin caalimo ahaa dad aada u badanna ay la kulmeen xadiidkan iskhilaaf baa dhacay sida looga wariyey isagii markaa waa dadkii ka wariya dee la eegayahay dadkii isaga ka wariyey barhkood xadiidkan mursalninay kaga wariyeen weliba waa rag aada iyo aada u qiimo badan ama u heer sarreeya marka diinta la eego oo aimadii diinta waa imaamkii weynaa shucba ibnulxajaaj iyo imaamkii kale sufyaanu thawri labadoodaasi xadiidkan abu isxaaq way ka wariyeen laakiin maxay yidhaaheenun waa can abi isxaaq can abi isxaaqa can abi burdata can inabiyi sala allahu calayh wasalam saasuu noqday abu isxaaq abu burdu ka warinaya abu burdana waa taabici isaguna kale maha saxaabi abi burdahaas baa yidhi rasuulka ilaahay baa saa yiri marka maxaan aragnaa xadiidka waa mursal sanadkiisii qayb baa maqan ee mursalkuna si aynu soo marrayba waxaynu xadiis markaynu eegno xadiis daciif uu ahaa markaa xujada uma gala weeye xujada ma gelayo siaanu ku wariyeen labadaasi waana laba imaam oo cid kastoo la baaldhigo ka mudan cid kastoo la baaldhigo dabaqadoodiio ka horeeyo ka mudanoo cid haddii haddii boqolaal raggan kale a la baaldhigo iyo u ka horeeyo ka mudan xagga xifdi cilmi islaam iyo imaamnimo maxaa xadiidkoo kale lagu wariyey dad iyaga ka badan uu kaba mid yihiin weliba qoyskiisii ay kaba mid yihiin israa'iil ibnu yunus ibnu abi isxaaq oo kale nin la yidhaaho kollayna kitaabka maruu taas soo naqlinayay waxay idin dhacay safxada labaad sadarka saddexaad markaa oo sadarka faraad buu dhacaya wa rawaahu israa'iil ibnu yunus fii aakhariina can jaddihi can abi isxaaq eeg halkaas can jaddihi can abi isxaaq hoo hadalkii uu noqday israa'iil ibnu yunus ninka la yidhaaho oo dad kale ay la jiraan oo iyaguna ay la wadaagsadeen ayaa xadiidka awowgii ka wariyey awowgiina muxuu yihi can abi isxaaq oo markaa waa inuu nin kale ka wariyo isaga u awow ahaa awowgaas baa abi isxaaq ka warinaye laakiin wax kale maaha canta dambe can abi isxaaq laftigaa can baa khadac madbaco ka yimi ah waa qalad un madbaco kaba dhacay cantaas markaa waa iska calaamadin doontaan hadalku waxa weeyaan rawaahu israa'iil ibnu yunis aakariina can jadihi abi isxaaq abi isxaaq baa waa wowo isaga oo waayo israa'iilkani waa israa'iil ibnu yunus ibnu abi isxaaq isaga aabihii yunus iyo israa'iilba abi isxaaq way la wada same labadooda aabihii waxbuu kaga wariyo bal isaga waa ninka ugu isqaan badan ugu yaqaanaba axaadiisa abi isxaaq dadke bal ninkaa weeyaan oo halkaas adigu canta ayuunbaa zaa'idaan haddaba israa'iilkaas waxa weeyaan nun dee iyo majmuuco kale oo dee iyagu toddoba iyo gaadhaya ama kaba badan ayaa xadiidkii abi isxaaq ka wariyeen maxay ku wariyeen waa can abi isxaaq can abi burdata can abi muusa alashcariyi radia allahu canhu can nabiyi sala allahu calay wasalam abi muusana waa saxaabiyi rasuulka ama saaxiibkii rasuulka weeye bal sidaasaa dariiqa labaad lagu wariyay haddaba iskhilaaf baa jira kebaa markaa weliba laba nin baa dhinac jira on cid daa'inu baaldhignaaba aanay jirin waa shucba iyo sufyaan rag kale laakiin way jiraano iyaguna waxyaalo miisaab maanta wata aan xagga kale jirin iyo qaraa-in hadalkooda horreysiinaysa bal markaa in haddaba taas baa keentay keebaa la horreysiin umuurta hore haddaynu ku tadbiiqino bal waxkum liwasli siqatin fi laqar haddii laidhaha ziyaratu siqa maqbuula wasligiina iyagaa leh de waxay noqonaysaa sucbo iyo sufyaannan qowlkooda iska dayn oon ka tagno oo israa'iil iyo raggan amsaashiisa ee xadiidka ka wariyay abu isxaaq iyaguna ee mawsuulka kaba dhigay xukunka siino marka taas baa wuxuu yidhi bukhaari maanta iyadoo masaladan la weydiiyo la hordhigay ayaa wuxuu xukunka siiyey ciddan waslisay oo inuu xadiidkani mawsuul yahay oo markaa taas macnaheedu uu noqonayo bukhaari inuu qabo xadiidku kal haddii ay isku khilaafaan ruwaadiisi wasli iyo irsaal inuu xukunka uu yeelanayo ka mawsuulkii intaas bay tahay bal haddaba waxa weeyaan un masaladan waa inoo sheegay aqwaal afaro labana ay xagga hore inoogu sugan labana inoo dambeeyaana way jiraan walow aan shiraaciyeyba waxaanay jirta dee markay usuuliyiin iyo fuqaha la yidhaha hadalkani waa imanayaan walow markaa ibnu salaax iyo imaam nawowi iyo rag kale ay muxadisiintiina dee iyagoo kaba soo naqlinaya ama intooda badan ay u jeeriyeen in oo dee muxadisiintiina intoodii badnayd ay noqonaysa ama muxaqiqiintoodii xukunka wasligu inuu yeelanayo laakiin hore ayaynu filayaa inaan soo marray ictiraadaadkaas oo dee sarxi muqbana inoogu sii horeeyey oy tahay dee xaafid ibnu xajar iyo xaafid ibnu rajab iyo salaxudiin alcalaai xaafidkaas iyo rag kaleba ay leeyihiin may cilm marka la eego aimada xadiidka arrintoodu san ma aha xukun gaara oy siiyaan oo mudqarigi ma jiro ujeedadu in dhinacuu la joogsho oo la yidhaha ama wasliga ayaa xukun kale ama irsaalka xukun kale marka la eego aimadii xadiidka ee kala duunaa camalkooda iyo tadbiiqoodu taa maaha iyagu masale kasta gaar bay u eegaan qaraa-in bay eegaan waa baab tarjiixun oo kol waxaa raajix noqonaya qaraa-in jirta daraaddeed iyo adilo kale mawsuulka markaasay wasligii xukumayaan awqaada qaarkeedna waxaa raajix noqonaya irsaalka taasbay raajix markaasay deeta horreysiinayaan tan bukhaarina maaha inuu wasliga guud horreysiiyey arrintu waxay ahayd arrimo kalaa jiro oo labada riwaayada shucba iyo sufyaan aan kuba sugnayn iyagu cardi ahaan bay abu isxaaq uga qaateen macnaa toos afkiisa ugamay maqline majliskoo la fadhiyaa labadooda mid weydiiyey sufyaan oo uu yihi ee abu burdo saamiyaa ka maqasho isaguna haa buu yihi qolooyinka kale xadiidka ka wariyeyna dersi bay kaga maqleen isagoo sanadkii hagaag u dhammaynaya dee cardiga iyo samaacuna kolley way kala horeeyaan sia inoo dambaysa arrin kalena waa jirtaayo meel keliya kaga wada maqleen shucba iyo sufyaan majliskaa keliya dadka kalena marar kala duwan ayay xadiidka iyo duruustiisii kaga maqleen waa miise kala horreysiinaysa welibana qoyskiisii hadday tahay israa'iil iyo inankiisa yuunus iyo qoyskiisiina xadiid kastay uga wariyeen iyagaana dadka axaadiistii waalidkood kaba yaqaanay aadna u dambiyey israa'iilna gaar ahaan sida faatixada uxifdisnay axaadiistiisa uxifdisnaa waa siday ku wariyeen waa wasligo bacnaa umuuro kala keenay oo maanta la horreysiiyo shucbo iyo sufyaan qowlkooda laga horreysiiyo dadka kale qowlkooda maha macmuur mawsuul dhamaantii jiata siqa maqbuula inagoo taa idlaaqaynaa bal markaa waxaan leenahay marka xadiis ay noqoto iyo aimadiisa ma jiro xukun mudtarida oo la yidhaha taasun baan raacaynaaye waaqaco kasta iyo qadiyo kasta gaar ahaan baa la eegayaa kolba markaa jaanibka raajix noqda ayuun baa lagu soconaya bukhaarina hadduu halkan wasliga xukumay axaadiis kale ayuu irsaalka ku cileeyey oo isagu axaadiis kale ayuu irsaalka ku cileeyo bal markaa iyaga agtooda waa qadiyo tarjiix marka la eego muxadisiinta walow dee halkan ciraaqi iyo markaa ibnu sarax iyo nawowiyo aysan muxadisiintiina jaanibkan ay mariyeen intoodii badnayd bal masaladu taa weeye haddaba waqada albukhaariyu biwasli laa nikaaxa ila biwali maca kowni man waa cid ahaanshaheed arsalahu kaljabari wiyo dee wuxuu jeedaa socdaya sufyaan waqiila waxa la yihi almuctabaru waxaa la fiirinayaana mubtada iska qadaranaye alaktaru intooda badan weeye kalley hadalka waan soo yar sharxay oo ah in jaanibka loo badan yahay rujxaanta la siiyo waqiila waxaa la yidhi alaxfadu macnaa waxa weeye jaanibka iyadana la raasax yeelaya ama almuctabar alaxfadu ka xifdiga badan weeyo wadan iskhilaafsan kolba ka xifdiga ziyaadada aleh ayaa jaanibkiisa aan raasax yeelaynaa jaanibkii kalena shaadi buu noqon oo waa laga tegaya taasna waa qowl kale bal kolley intaasi aqwaal xagga hore istiraacsanayd weeye masalo kaleu inoo bilaabaya oo wuxuu yihi sheekhu raximah allahu tacaala uma fama irsaalu cadlin yaxfadu yaqdaxu fii ahliyati alwaasili aw musnadihi cala alasaxi uma waa intaa bacdiyeed fama irsaalu cadlin ruux cadaala ay u sugnaatay irsaalkii ma ahaanin waa naafiya maadiye kaasoo yaxfadu wax xifdiyaya oo ujeedadu waa cadli xaafida irsaalkiisu muu ahaanin yaqdaxu mid dhaawacaya oo qoomaya oo jaraxayn oo daciifin fii ahliyati alwaasili ruuxii xidhiidhiyey sanadkan uu isagu irsaaliyey xidhiidhiyey sanad mutasila kaba dhigay ahliyadiisii ahayd dee waa cadaaladii iyo xifdigii iyo in riwaayadiisa la aqbalo taas ma id qarxinaya ma aha aw musnadihi amase axaadiistii uu isnaadiyey aan kan ahayn kan isaga dee waa layga joogsameeyey oo ama waa la isku daynayaa waa wixii kale axaadiista uu isnaadiyeyna wax dhaawacaya oo qadxinaya ma aha irsaalkaasi cala al asaxi qowlkooda sixada badan maxaa masaladana ay tahay kale waxaan idhi irsaal iminka waqiila bal irsaali liaktar ba kasoo qataa inan qaadano oo xadiidkan marka laba siqo ama wax ka badan ay iskhilaafaan ay isku khilaafaan riwaayadiisa nin siqi uu xadiidkii mursal kaba dhigo haddaan idhaahno kol hadduu ninkan ama axfad kaba aan qaadano waqiila alaxfad oo kii xifdiga badnaa ama kii askarkaan horreysiinay uu noqdo ama marka horeba la yidhaha irsaalkaa muqadama intaba aan dee ninkan xaafidka ee cadaaladda ay u sugnaatay uu xadiis mursalnimo ku wariyo nin kale oo isaguna siqo ahaana xadiiskii mawsuulnimo ku wariyo aynu xukumkii siino kan mursalkaa siino taasi ma keenayso in la yidhaha kol haddii ninkan xadiiskiisii la daciifiyey waa daciif uu noqday xadiiska la daciifiyey isaga cadaaladiisii baa dhaawacmaysa oo hadhow waxa kaluu wariyaba waan ka tegaynaa amase xadiiskan mooyaane xadiiskan waan ka tegaynaaye laakiin axaadiistii kale uu iyadoo musnada wariyey taasna waan ka toogsanaynaa ama waan daciifinaynaa kol hadii xadiiskiisanba la daciifiyey arrinku taa maaha waayo meeshii baab rajxaan weeye xadiiskiisan maanta waan ka tegaynaa waana laga raajax noqday laakiin axaadiistiisii kale uu warinayay waa caadigeedii een wax dee iyaga ka hor imanayo aynaan helin waa la aqbalaya waa caadigeedii isaguna cadaaladiisii iyo dabdigiisii ma dhaawacmayaan suuradan waa laga raajax noqday un laakiin meelihii kale wixii noo warinayay iyagana waan aqbalaynaa oo macnuhu waxa weeyaan un xukumkan ah radintan daciifintani xadiiskan unbuu ku koobnaanayaa maanta dee wax khilaafsan aan helnay laakiin cadaaladiisii si guud ma dhaawacmayso kan laga tegay waya xadiiskiisa wax wasliyey la leeyahy markaa waslintiisan baa khada ah ama wahama oo waxaanu hubin buu la yimi axaadiistiisii kaleu isnaadinayeyna ma dhaawacmayso ama ma intaasba weeye masaladii waana calasaxo dee barhkood sharxi ka wada dhigay waa jirayeen uma famaa irsaalu cadlin muu ahaanin oo may ahaanin ruux cadaala ay u sugnaatay irsaalkiisa uu wax irsaaliyey cadligaasoo yaxfad wa xifteeyo macnaa xaafid ah irsaalka uu xadiis irsaaliyey nin kale oo dee isagii bal markaa ama ka cadaala hoose ka xifdi hooseeya anagu xadiiskii wasliyey haddaba irsaalkiisaasi ma aha yaqdaxu mid dhaawacaya qoomaya ahliyatwasili kii xadiidka xidhiiriyey ahliyadiisii waa cadaaladiisii iyo taasiyo dabdigiisii aw musnadihi musnadka halkani waa xadiidkiisii uu isnaadiyey ma ahana xadiidkan maanta laysku hayo taa isaga riwaayadiisii waa laga tegey oo dee waa la daciifinayaa taas laakiin maxay tahay waa axaadiistiisii kale ee iyadoo musnada uu wariyeyna lama qoranayo waata xadiiskiisan kale baa laga tegey ha laga tago oo musnadkiisaasna ma dhaawacayo cala al asaxi marka tana waxay la timi waa masalo waadixa markaa wa ra-ow waxay culimmadu arkeenay ku tegeen ana al asaxa qowlka sixada badani alxukmu inuu yahay xukum iyagii la xukumo oo xukumkii la siiyo ama la horreysiiyo lirafci marfuucnimada walow min waaxidin walow kaana likhtilaafu ikhtilaafkaasi haba ahaado mid ka soo furay min waaxidin shaksi keliya oo xadiiskii marna marfuucnimo ku wariya ama marna mawquufnimo ama marna mursalnimo uu ku wariya marna mutasilnimo iidaakan oo san dee lasiga iyo wasliga iyo wadaadkan kale oo aynu kaba soo baxno irsaalka iyo wasliga kamaa xasaw sayde iyagu soo naqliyeen culimadu imika beydkan dambana maxay noogu sheegay kolley masaladu waa isla xukun bay la tahay goosana way imanaysaay ina markii horena cinwaanku inoo dhigtay tacaarud alwasl walirsaal aw arafci walwaqfiya waa rafcigi iyo waqfigiiye haddii xadiiskii bal laba raawido midna marfuuc ka dhigo midna mawquuf kiibaa wuxuu leeyahay waxa sixo badan oo asaxa wase halkii waxkum liwasli siqatin fi lathar oo kale xukumka in la siiyo oo la horreysiiyo kan isagu marfuuca ku wariyey marfuucnimado waxaa la odhanayaa markaa ziyadatu siqa maqbuula taas oo kale ayaa la odhan
kuwaasi uun markiina waa hadalkii uun cinda ahlilxadiisna xagga tarjiixu ma aha kollay wax xukum mudarido caam ah oo daabit aan raacno oyna nidhaahno ama xukumka marfuucaa leh ama mawquufkaa leh ma jirto ee qaraa-inta iyo adilada mid kastaba gaar ahaanteed iyo xadiid kastoo iskhilaafkani uu dhacay waxyaalaha uu kulansanayo ayuunbaa lagu kala raajix yeelayaa oo dee kolna waxaa loo sugay marfuuc xadiid kale oo dee naftiisa yimaa haddana mawquufnimada la raajix yeeli umuuraha caynkaasa weeye ee wax daabida oo caama markaynu eegno culimadii xadiidka ee muxaqiqiinta ahayd arrintooda may ahayn ee qadiyadu waxa weeyaan waa qadiyo tarjiix weeye oo kolleyna dee axaadiisii buluq oo kale warajaxa fulanun alwaqfa iyo iyo bal masalan iyo waxa weeyaan alfaadihii kale laba midkaha ama warajaxa markaas u kaba cabirayay rajaxa abu xaakim alirsaal cibaara saasa waa baabkanun bay ahayd muhimku waxa weeyaan un daabil caami cinda ahlilxadiis maba jirto cibaaradiisan walow min waaxidin fi dah wadana wuxuu uga jeedaa uun iskhilaafku ma aha uun inuu laba shaksi iyo wax ka badan dhexdooda ka dhaco haddii raawi keligii uun xadiidkii marna uu mawsuul ku wariyo marna mursalnimo qadiyadii tarjiix way imanaysaa hadduu xadiidkii kolla marfuuc kaba dhigo kolla mawquuf waa nin keliya iyadana hadalkan ama qadiyadii tarjiixna cinda ahlixadiis way iman hadalkan keebaa la horreysiinayaayo siyaadka siqa waa maqbuulana waa la iman kol kolna waxaabay dhahaan markan raawigu marfuuc iyo mawquuf looga soo naqliyo isma caaridayaanbo khaasatan hadduu axaadiista axkaamta yahayo ee kolna waxaa lagu xambaarayaa xadiidkii uu sanadkiisii ku warinayay marna waxaaba dhici karta isagoo fatwoonaya inay ahayd oo xadiiska madmuunkiisii ku fatwoodayoo dee sii loogaba wariyey oo markaa markana mawquufka ay tahay na ay fatwadiisii dee xadiiska madmuunkiisa u qaatay marka kalena daliilkii uu sheegaya ay tahayoo arrintu aan iscaaridba lahayn oo marka ay tahay khaasatan axaadiista axkaamta oo kolkol tacaarudkaba sidaa lagaga saara meesha ama laguma suuriyana waabay dhacdaaye laakiin waxaan leeyahay xukumkani iskhilaafku ma aha un laba dhinac ee shaksi keliya hadduu dhexdiisa uu isaguun laba siyoodu ku wariyana arrinku waa imanaya waraaw ana lasaxa alxukmu lirafci walow min waaxidin walow kaana alikhtilaafu min waaxidin shaksi keliya xaggii hakaba soo fulo fiida waa kan aan hayne rafciga iyo waqfiga iyo wadaha kan kaleba oo irsaalkiiyo ee waqfigii kama xakow say soo naqliyeen atadliisu tadliiskii ayuu mabxadkiisii kani kan yahay dee aduu kollayna bal sharaxna weydaanu kollay aqwaashan uu sii bayaaminaya ay ahayd masalada kalena lahaa dee waxa weeyaan aimada xadiisku waa siay kuba caamilaan fulaana waa si ande xataa sharxu nukhbada xaafidnu xajar uu masalada uu kaba soo naqliyo ee isma qabanayso in la yidhaaho xadiiskii mursal iyo mawquufnimo lagu wariyey mursal iyo marfuucnimo mawsuulnimo laysugu khilaafay ama mawquuf iyo marfuucnimo laysugu khilaafay in la yidhaha ziyaadka siqa waa maqbuulo kamun baan aqbalaynaa hadhowna shaadka marka la gaaro la yidhaaho oo shaadkii lagu fasiro inuu shaadku yahay mukhaalafatu raawi liman hula awlaa minhu oo nin ka mudan ayaa raawigii oo ayaa ku khilaafay tanaafi marku ka dhexeeya markaa shaad iyo maxfuud baan ka dhigaynayo in haddana jaanibka la idhaa ziyaadka siqa waa maqbuulo un waxay noqonaysaa in shaadka dhammaantiina layska wada aqbalay noqonaysaa labadood isma qabanayaan saa daraaddeed ahla xadiidka agtooda camalkoodii markay noqotiyo tadbiiqaadkoodii iyo takhriijaadkoodii arrintu wax caami ma jirto ee qadiyo kastaba gaar bay u eegaan waana tarjiix baabshin kolba wixii la raajax noqdaa ayuunbaa meeshii la horreysiinaya ee arrintu ma aha un ziyaadka siqa maqbuula si guud inta la idhaah haddana shaadkii ay noo soo socda iyo waxyaalahaas bal markaa ay dee meeshii yimaadaan ama munkarka markaynu eegno ra'yiga kitaabkan aan dee aynu hayno uu kaba qabo iyo marka taa la eego waxa weeyaan waa qadiyo tarjiixa masaladu guud ahaanba masaladu saasaan leenahan ku dhaafaynaa dee aqwaashani haynagu yar badnaatadeen atadriisu tadriiskii ayaa madxabkiisii kan yahay kan oo dee tadriiskuna xagga luqada suu haamishkaba ku sugan yahay oo ninkan dee kitaabka inoo soo madbaceeyey asalkiisu waa ceeb alaabtan la iibinayo ceebteeda baaicii xataa og yahay oodna ruuxii ka iibsanayay u sheegina u qariyo taas waqtiga laga soo qaatina delas bay leeyihin delasna ama waa dulmada ama waa dulma adaa aakhira leyl oo kale ama ikhtilaadu dalam binuur oo kale waxaana macnahan kolley loo soo qaatay halkanna ninkan raawigani kolley meeshii wax jiruu qarinaya sheekhiisiibuu ama wasfigiisii marku waxaanayn ku sifeeyey ama uga riday waa kan qariyey waana kolley dee qarab uu qariyey baa jirto oo waa nooc ceebeed oo uu qarinayo ama wax saasa kal u dhici karto inay noqoto taqwiyata daciif oo kaleba haddaba taas baa tabliiskii ayuu maxalkiisii yahayba marka wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala tadriisul isnaadi kolley imaka dee caadi baan isaga qabanaya marka nadmigoo kale hamsadan lama taxaqiijin karo wasan ahaane berti baa iman oo laamta iyo siinta oo laisraaciyo oo kale hamsadii marka ay meesha kaba baxdo laakiin taasi waa inshaadka marka lagu inshaadayo un ama xaggii wasanka weye tadriisul isnaadi isnaadkiibaa wuxuu ama tadliiskiibaa laba u kala baxaya san bayquniyaba kusoo aragnay tadliisulisnaad iyo tadliisu sheikhu labadoodii ayuu markaa inoo soo kala horreysiiyey marka tadliisulisnaadi waa isnaadkaysa kii la tadliisiya ama tadliiskaa tadliisulisnaadka la idhaah faman yusqid ruux ridayo oo kalaba weeye ama waa ku ridayaba man ruuxii xadatahu xadiiskan u sheegay ugu waramay oo wayartaqii kor noqonaya bican lafdiga can ku kor noqonaya wa anna imaka an waxaa loo tukuminayaa wasankii anna lafdigaa anna ku kor noqon wa qaala iyagay la socotaa qaaladuna wa qaala lafdiga qaala ku kor noqonaya oo iyo u kor noqonaya ilaa sheekhi sheekhii wey oo macnaa waxa weeyaan lafdigan alfaadan ibtisaalka yar kumootiinaysa laakiin aan ku caddayn ayuu isticmaalayaa adeegsanayaa isagoo ciddii xadiiska uu ka maqlay riday oo u guurayana ciddii ka soraysay alfaadahana xadiiskii uu kala soo noqonayo muhiim xaal uu moodsiinayo oo ibtisaal dee isluubkan iyo uu adeegsaday ibtisaalan xidhiidh xadiisku xidhiidhsan yahay iyo dee ninkan kale inuu kaba maqlay taas bay tahay bal xukumkiibuu bilaabayaa ee tadliiskiibuu inoo tacriifiyey muxuu tadliiskii ku tacriifiyey ninkani sheekhiisiyo xadiiska uu ka maqlay ayuu tuurayaa wuxuu u guurayaa sheekha sheekhiisii laakiin sheekha sheekhiisin uu guuray hadduu yahay nin aanu sooba gaadhin oona iskuba wakti ahayn iyada taa tadliis lama odrhanayo irsaal bay noqon iyada taasi ama irsaal daahira ha noqoto ama haddii dee mucaasaro uun aan kudee halkan aynu mucaasarada irsaalka ku iyo dee tadliiska kala saarno irsaalkii khafigaa haba noqoteen bal masalan waxa weye ninkani nin buu xadiis ka maqlay ninkaasna xadiiska sheekh kale ayuu kaba maqlay sheekha kalena waa sheekhu isagu soo gaadhay haddaan iska waasacsanno khaasatan alfiyadan way keenaysaa taas iyada ibnu salaax iyo oo inaan yar sii qaydin waa sheekh kaluu soo gaadhay sheekha labaadna ama haddaan dee bazaar iyo ibnulqataan iyo qowlkood qaadno xaafidnu xajarna saynu kuba soo marnay ee isagu raasix yeelayay sheekha labaadna waa nin wax ka maqlay xadiiskan kamuu maqlin laakiin axaadiis kaluu ka maqlay baa jirta xadiiskan ninka waa siduu kaga maqlay marka wuxuu tuurayaa waasidadii sheekha uu laba kulmay ama uu wax ka maqlayna ee isba gees kale sheekhiisii ahaa laakiin xadiiskan aanu ka maqlinna xadiiskiibuu u tiirinayaa ka warinayaa isagoo adeegsanaya alfaadahan can fulan ama ana fulanan qaala kada ama qaala fulan sababtu wuxuu iska ilaalinayaa xadathanii ama samictu waayo kamuu maqlin taasna been bay noqon lahayd oo dee tadriis may noqoteen hadduu taa isticmaalo taasba wey marka muxuu dadkii uga dhigayaa dee meeshii itisaal oo ujeedadu sariix kuma ah itisaal way ixtimaalaysaa inqiaacna way ixtimaalaysaa un ina alfaadahani labadiiba way keeni karaane haddaba wuxuu moodsiinayaa dadkii bal itisaal dee asbaabo kala duwanna dadka way kuba xambaaraan waxa weeye dee isagu bal markaa dacfiga ninkan daciifnimadkiisa ku xambaaro waa waxyaalaha ugu xunba ugu ku xambaaro ninkan oo dee ka da-yar ama ay isku da- yihiin oo dee waa isla weyni markaa iyo istikbaar iyo cadam alinsaan uleya malaa dee ninkaasa dee waaba gees kale waa ka kibraya inu ila de waxbaa kaba wariye hebel markaasuu sheekhiisii uga guurayaa taasna kolkol isagoo kaba weyn ninku hadduu dee ninki intuu cumriyey dad aada isaga uga yaryari isagiina ay la kulmeen ay isku sanad noqdeen ayaa kolkol istikbaartaasi ama dee waa cadam alinsaafi ay kula kaliftaa si aanu dadkaa dee aada u yaryar xaggii sanadka ugula sinaanin inuu markaa tan sameeyana way dhacdaa umuuro badan bay uma dhacdaa in haddaba bal taas bay tahay tadliisku oo tadliisku taas buu noqonayaa xukunkiisna waa inoo dambeeyaan markaa wuxu uri tadliisul isnaadi kaman yusqidu waaba ku ruux isagu ridaya man shaksi xadasahu u waramay ruuxii uga waramay oo wayartaqi oo macnaa dee kaman unde waa ka wasankum baa kuma kalifeen waa maxay waa xaalku waa kan waa inuu ridaba ciddii isaga u warantay oo wayartaqi uu guuro oo u kor noqdo gacan lafdiga can wa anna iyo wa qaala maxay waa canman fawqahu de xadiidka sheekha ciddii ka sarraysay sheekha sheekhiisa ahayd laakiin isagiina aysa soo gaadheen ama ay kulmeen adugu ay kulmeen ama ay wax kala maqleen saadaan eegna labada tacriif yuhima xaaluu moodsiinaya itisaalan itisaalon taas waa tacriifkii wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wakhtulifa waa laysku khilaafay fii ahlihi dadkan tadliisul isnaadka lagu ogaadee sameeya ehelkiisaas waxa xukunkood iyo aqbal iyo aqbal la-aan waa la ysku khilaafay faraddu markaa celin la celiyo riwaayadooda mutlaqan xaalay tahay iyadoo la idlaaqayo ujeedadu aynaan kala qaadahayn inay samaa caddeeyeen axaadiistan iyo inaanay caddayn waxay wariyeenba la celiyo oo laga dhigo tadliiskan lagu ogaaday inuu yahay sabab daciifinaysa jarxi uu yahayba taa lagaba dhigo suqifa waa la helay can bacdi ahlilxadiis ba man bacda ahlilculamaa culimada bacdigoodoo qowlkaas ayaa laga helay laga helay suqifa macnaa wejida weeye can bacdi alculamaa bacdigiina yaanu inoo magacaabin been laakiin walaktaruuna culimada intooda badani dhowr qowl oo kalena meesha inaga maqano way jiraane laakiin waa qowlkii tafsiir kale ugu muctamadsanaaye ay ku socdeen ay ku dhaqmeen intooda badani qabilu way aqbaleen maa sarraxa waxay caddeeyeen ariftu waa lilidlaaq siqaatum dadkoodii lagu kalsoonaa ee musalisiinta ahid weeye waa nimankan dee hadduu ninku daciifya marka horeba waa daciif waa mud ninkaas siqadee mudaliskii dadkaas mudalisiinta siqaadkoodii waxay ay caddeeyeen biwaslihi wasligiis oo ay yidhaaheen xadasanii ama samictu ama akhbaranii ay yidhaaheen intooda badani way aqbaleen wa saxiixa qowlkanna waa qowlka la saxiix yeele culimmadu ay ka dhigeen qowlka saxiixa kataasna waxaabay inoo sii xoogeynaysaa qowlkiisana ah wa fi saxiixi saxiixana waxa ku sugan waa bukhaari iyo muslime ciddatun tiro waa mid iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan iyo toban iyo labaatan toona waxaan ahayn oo kaba badan oo mudalisiintaas kaba mida ayaa bukhaari iyo muslim kuba sugan wadalika kal acmash acmashba weeye waka hushaymin hushaynba weeye oo bacdahu acmash dabadi aaday dee dadkii wax ka wariyeyna kaba mid weeye wafatish bal aduguba baadbaad asaniinka saxiixa dhexgal noqo waxaad ka heli cadad badan oo mudalisiintaa kamida oo riwaayaadkooda ay noogu sugan yihiin oo dee marka ay tahayna wixii ay dee iyagu caddeeyeen in la aqbalayo arrintii inaanay ahayn jarxi ruuxii lagu jaraaxeeyo oo la yidhaha riwaayaadkiisii baa laga wada tago bal labadan bayd iyo nuskana wuxuu inoogu sheegay sheekhu xukumka khaasatan beydka dambe waa iska taakiid unkii hore waa beydka iyo barhkaas hore meeshii culimadu waa aqwaal dhowra jirta aqwaashaa dhowrkaa kamid isaga waxa weeye waa asal ahaan in la celinayo riwaayadoodii oo kuwaasi markaa maxay ka dhigayaan tadliiskanba ceeb qarintanba iyo waxani inay jaraaxatay ruuxii oo sidaad imaka fiski kale hadduu ku kaco ama waxyaalihii kale ruuxa lagu jaraaxaynayo uu kuba kaco majruuxu u noqon ee markaa riwaayadiisii aynaan eegeyn wuxuu yihi maxadasanii buu yihi masamicte waa daciif hebel baa la odhanaya siday tayba riwaayadiisii baa looga tegaya ayuu inuu kana sabab lagu daciifiyo ruuxii oo lagu jaraaxeeye yahay waayo nin dadkuu naseexeeye maahe markaasna axaadiisiisii guud ahaan laga tago laakiin kaasi waa qowl daciifa oo camalkii muxadisiintana aan ahaynba laakiin maxaa jirta dee kuwa iyagu yidhi ninka haddii tadliiskiisu yaryahay ha layska aqbalo waa qowl haddii dadka siqaada un dadkan uu xadfaya ay tahay nin daciifa marna aanu xadfahayn say mucuyeyne oo kale hala aqbalo waa qowl kale ee qowlkooda bal markaa meeshii tafsiir kale ee ay saxiix yeedhaan waa maxay in la kala qaado sin ay wax ku wariyeen xadiiskii baan eegeynaa xadiiskii hadduu ninkan mudaliska ahaa can ama qaala ama wax un adigo aan itisaal ku cadayn isticmaalo xadiiskiisa waan ka joogsanayna bal waxaan u doondoonaynaa de waa daciifun markaaba ma odhanayne riwaayo labaad iyo meel kale inuu magacde meeshii samaactiriyo in kale haddii la waayo de waa la daciifinaya haddii laakiin ninkii isagu nesihiisa kale waa nin siqa ah waxaanunbuu ku kacaye hadduu samictu ama xadahanii yidhaaho iyada xadiiskiisii waa la aqbalaya intaasba weeye waana qowlkooda saxiixa maxaana taa inooga sii cadaynaysa bukhaari iyo muslim waa axaadiistooda saynu soo marray sixadooda la isku waafaqay oo ummaduna qabuul ay kula kulantay ahna ee kutubtan kuwa ugu sixo badan bacda kitaabillaahi subxaanahu watacaala majmuuco mudalisiina kuma jirto weliba maraatib leh isku mid maaha kan badsaday rag aan badsanba waa kamid xaafid xajarna kitaabkiisa nukata ilaa toddobiyo lixdan ayuu magacyadooda soo dhigtay raggaas oo weliba kala duwan oo maraatib uu qaybiyey bal taasuu soo dhigtoo dad badan baa ku jira dadkaasna axaadiistoodii ma yara axaadiis aadu badan bay noqonaysaa oo sida zuhri oo kale haddaan qaadano de waxaa dhici karta riwaayaadka ama asaaniidda uu kusoo noqnoqdo muslim kun meelood inay ka badnaato siday doontada ha noqoto kun meelood inay kaba badnaato bal haddaba markaas meeshii way badan tahay ee waana taa la aqbalay wixii taas laakiin bal masale kalean yar eegi doonaaye bal markaa wuxuu miisaalkii kaba dhigtay ragga acmash oo kale sulayman ibnu mihraan baa laydha waa nin sikaaru taabiciin bal dee anas buu arkay riwaayo saasana maba hayno aragtida anas iyabaa dee taabici loogaba dhigay acmash oo kale iyo hushayn ibnu bashiir oo nin imaamisna ahaa ka dambeeyo atbaacu taabiciintiya mashaaikhdii axmed iyo ay laazimeenna uu kaba mid ahaa kuwaasba weye tibliis baa lagu yaqaanaa bukhaari iyo muslimna way noogu sugan yihin axaadiistoodna ma yara ay warinayaanna waa axaadiis badan marka taas oo kale de waxa weeyaan haddana waa kuwan kusugan axmash oo kale haddaan eegno sulaymaan ibnu mihraad de axaadiistiisa uu wariyey waa axaadiista saddex boqol ku dhow bal saxiixa muslim haddaan soo qaato inta uu cadeeyu yihi samicto ama xadahanii lawaaba koob iyo labaatan laba boqol iyo toddobiyo konton riwaayo uu leeyahay maba cade waa wada cancanaysan tahay can weeye waa muslim oo kale hushiimkani isaguna sideetaneeyo meelood bay muslim tahoo ilaa shan iyo soddon samictu waa yidhi saddex iyo konton meelood oo uu sanadkii kuga sugan yahay ayay canan tahay waa bal saxiix muslimin markan eegno marka masala deeta imanaysa masaladaas waxa weeyaan cancanadan dhacaysa labada saxiix dee xukunkeedna waa taan soo aragno wixii mudalis cancaneeye waa la celinaya raggana ma yara oo haddaan eegno muslim zuhri oo kale riwaayaadkiisa kun way ka badnaanayaan oo wixii waa dee dad fara badan oo ay maala badan ahaa ayaa arrintan kuma jiro waxan ay kaba dhaceen haddaba cancanadaas maxaa xukunkeedu noqonaya kollay sharaxna way noogu sugantahay safxada labiyo sideetane isagoo kaba noqonaya cabdulkariim alxalabi bal xaafidkii la odhanayay kaba soo noqonaya ayaa wuxuu leeyahy culimada intooda badan waana hadalka imaam nawi iyo keyrkiiba dee kutubtooda ay kuba sheegaane mucancanaadka saxiixeyn ku sugan waxay dhahaan waxay dejisan tahay manzilat asamaac oo macnaha waxa weeye taxsiinan lidani bishaykhiin ayaa inagu wixii aan hellayna waaban helay riwaayaad kale aan ka helay wixii la waayey dee wuxun baan kuba xambaaraynaa inay iyagu ogaayeen samaacooda oo agtooda ay kuba sugnaatay oo sida ay u wariyeen bal taasoo dee waa bimanzilati samaac oo sidaa daraaddeed axaadiistaasi waa axaadiis iyaguna saxiixa axaadiis yada kale la kala xukuma way jiraan culimada qaar taa qofse ibnu daqiiqulciid oo leh dee waxaa roon un dariiqo keliya in lagu sugnaado cancanada saxiixayna waa tanay ku xambaaran tahay cancanadii siqaadka ee kutub kalena wax kaley ku xambaaran tahay geedun laysu raacaayo mudan oo kale isagoo yidhaaha way jirtaa dee markooda taqidiin sirkio markaa dee misi weydiiye sheekhiisii miyaa la wada helay cancanadaas saxiixayn sanad miyaa iyagoo sanaac miyaa loo wada helay uu yihi wax badan oo dariiqa mooye dariiq kaleba aan loo hayn baaba jirte arrinta waa taxsiinan ladani oo kale bal markaa kolle xakmi xajarna dee hadal uu leeyahay oo keentayba xataa nin dambe oo waktigeennadii inuu hadalkiisa isagoo dee raacaya laba kitaab u dejiyo muslim riwaayaadkiisa tadliiska uu ku sugan yihiin oo kan aan macluumaadkaa kaba soo naqlaya iyo bukhaari isaguna riwaayaat almudalisiina fi saxiixi muslim iyo riwaayaat almudalisiin fi saxiixi bukhaari midna waa risaala majister midna risaala doctora bay ahayd oo kale xafid ibn xajar ba ahayd waxaa dee meesha ay tahay in bal axaadiisa la wada tatabuco la eego oo la eego bal haddii markaa la helo dee samaaci iyo waxyaalo loo helana waaba caadi haddii kalena markaa dee waxay noqonaysaa bal wax dee la hubsado axaadiidaas ba iskaba noqon hada saasuu yidhi kollay ninkaasna juhdi weyn buu laba yimi axaadiista mid mid buu usoo dhigto waa tatabucay waxaan dabaqaadka qaarkood ay tadliiskooda aqbalaan ahayn laakiin mid baa jirta unoon leenahay axaadiistan dee cancanadu ay ku sugan tahay barhkood bukhaari iyo muslim ixtijaaj bay ugu sugan tahay taasi waa ta ah in la hubsado ee dee loo baano kuwa qaarkood waa mutaabacaad iyo shawaahid uun hadi mar xataa ninka daciifka ana mutaabaca iyo shaahid xadiidkiisa loo qaadanayay oo waa mutaabacaad iyo shaahid sa inooga dambaysanayao waa mutaabacaadkiiba inoo dambeeyeen ayay ulama yimaadeen oo markaa taasi dee waxaa laga yaabaa in cancanadii laiska tasaahulo in xataa ruuxu daciifa ayaaba la qaadanaya awqaada qaarkeed ninkan sida acmash oo kale nin kalaba la soconaya oo ay wada jiraano xadiidkii maqrun weeye markaa cumdadii kaa kale ay noqon in mudaliska ahayn oo kale awqaada qaarkeed waxaa kaloo jirta raggan tadliiskooda had iyo goor dee mid la wada daadiya ma aha kolba waxaa jirta ninkani inuu raawigiisani uu yahay nin aan sheekhyadiisa ka aqbalin wuxuu tadliisiyo sida shucba oo kale hadduu acmash ama qataada ama abdiisxaaq iyo ka warinayo waxay tadliisiyeen muu qaadan jirin marka wixii shucba kaba warinaya iyaguna waa xadiis markaa la aqbalayo oo kale kolkol sheekhiya ay riwaayadooda aada u badsadeen ay laazimeen baa jirto sam ay u tadliisiyeen baanay jirin oonay tadliisin riwaayadooda taasoo kalena waa la aqbalaya haddii waxaa la dabagalo waxoogaabaa soo hadhay iyadna dee dhici karta in ama kitaabkii meel kamida samaaci jiro ama kutubtii kale uu jiro ama dee awjuhdaa kale loguma xambaaro taas bo kolley bal masaladu waa taas be bal qowlkaa saxiixayna dee taasay yidhaahaan intaas wey wuxuu ihi adaba wlaktaru min qabl ma sala wasaxa fi صaxiixi cinda tunka acmashi wakahushayn bacda wafatishna wuxuu leeyahy adigu baldayday oo baxsi waad heli doontaa taase wadamahu shucbatu durusuuqi wa duunahu tadliisu lshuyuuqi wuxuu hadaba wadamahu waxa ceebeeyey aadna u damiyey noocan tadliiska iyo waxa in la sameeyo shucbatu shucba durusuuqi rusuqa u saaxiibka bacda cilmiga raasika ku ahaa imaamka ahaa dee raasikiinta cilmiga ahaa ayaa kan ceebeeyo aad buu ugu xeeldheeraaday wal culimada kaleba ay ceebeeyeen oo ay waxun ku tiriyeen laakiin isagu aad buu ugu xeeldheeraado tadliis akhul kadib iyo anigoo zinaystaan ka jeclay inan tadliis la imaado iyo waxyaaluu yihi taasba weeye wa duunahu balkaas waa dambigii guud ahaan wa duunahuna wuxuu inoo bilaabayaa noocii labaad kallay waxaan ka yargaarsiiyan yar raacin in yarbaa waqtigii ka hadhay wa duunahu haddaba tadliiskan isnaadka adduunkiisa waxa ah oo macnaa laba qaybood weeye isn tadliis mid waa tadliis lisnaad oo raawigii waaba la tuuraya ninkii ka sarreeyaa loo guuraya iyadoo siiqada ama cibaaraadka ihaamku ama aan ku cadayn istisaal la isticmaalayo kanna waa nooc kaleo haddaba kaa wax adduunkiisa ka fudud oo ka sahlan oo ka yar dhow atadliis lishuyuuk tadliiskii sheekhyada la tadliisinayay oo seebuu ku dhacaya wahuwa tadliiska shuyuukhdu an yasifa inuu sifeeyo weeye asheekha sheekhiisii uu sifeeyo bimaa wax laa yucrafu aan lagu garanayn uu ku sifeeyo bihisaga oo waxaan lagu garanahayn oo sheekhiiba aan lagu aqoon uu kuba sifeeyo wadaataasna haddaba markaa sheekha lagu sifaynayo waxaan lagu aqoon oo magacii aan loo aqoon nisbe aan loo aqoon kuyo aan loo aqoon buu sheekhay ku sifaynaya mana rigin uu sheegay laakiin nin sheegay haddana ma aha waayo ninkii lamama garanayo waa kan qariyey wadaadkaas haddaba tadliiska caynkani ama sifaynta caynkani ee tadliiska shuyuukh kala timaado sheekha waxaan lagu aqoon lagu sifeeyaa bimaqsadin yakhtalifu marka la eego xagga xukunkiisa weeye wadaadkan waa xukunkiisu bimaqsadin waa ruuxan mudaliska ujeedadiisa iyo qaradkan ku xambaaray inuu tadliiskan laba yimaado ayuu yakhtalifu isu khilaafaya oo macnaa uu kala suga dee wax isaguna madmuum ah iyo wax layska aqbali karo ayuu yeelanoo kolba ujeedadiisa ninkani uu ka lahaa marka uu sheekhiisan qarinayay ayaa iyada xukumkii ayuu noqon xukumkii uu yeelanayay oo fa sharcigu markaaka ugu shar badan ee ugu xuni waa lidacf marka uu tadliisiyo lidacfi dacfi daraaddeed oo sheekhiisan baa daciifa wuxuu isleeyayaan lagu ogaani nin daciifa inaad ka wariso deetuusan u tadliisiyey riwaayadiisu busaa ku socodsiiye waa tadliis aada u xun oo dee kaasi waa foolxun yahay kaasaa ugu shar badan wastisqaaran wayakuunu waxaa kaloo uu noqonayaaba qaradkii istisqaaran yarays sheekii baaba la da-a taba yar ee waa isagii baaba dee sidlema waxaa la odhan doona ninkaasuu kaba wariyey markaasuu saa u qariyeyba taasba wakalkhadiibi oo ka ficlu khadiibiba weeye khadiib wixii uu sameeyey ee rag kalena ay sameeyeen oo aada u badani yuuhimu xal uu moodsiinayo dadkii ugaba dhigayo istigsaaran badsasho sheekhya la badsado oo macnaa waxa weeye arrin kalea jirto loolaba yimaado ah sheekh keliya ayuu dhowr magac oo kala duwan iyo kunyo ku magacaabaya muxuu dadkii uga dhigayaa sheekhyo badan inuu leeyahay istigsaar lishuyuukh taas oo kale iyadoo dee ninka cadaaladiisiiyo wixiis iskala caadi yihiin khadiib baa taa samayn jiray oo walow isagu sheekhiin badan lahaa uma uga baahnayn laakiin haddaba marka dee ninkii soo noqnoqduu axaadiis badan kama warinayo ayuu malaha usluub keliyu kusoo celceliyo iska nacayo markaasuu dee tafanun daraaddeed ayuu taa ulaba imanayay bal iminka labadan baydna muxuu inoogu sheegay horta tadriiska shuyuukha tadriiska shuyuukha iyo tadriis lisnaad waxay kala duwayen tadriis lisnaad waxbaa la ridayey kan lama ridayo sheekhii unbuu wixii lagu yaqaanee wasfi ahaa ama magaca ama kuyo aha waxaan ahayn buu ku sifaynayaa taasna markaa maxay keenaysaa sheekhiiba in la garan waayo dee ka dhow oo ninkii saamica garan waayo markuu garan waayona maxaa ka dhalanaysaa ninkii in la yidhaha waaba nin majhuulo ninkani hadda waa nin la yaqaanay waaba nin majhuulo inta la yidhaha xadiiskiiba sidaa lagu celiyo masladaasa kaba ratibmaysa haddaba tadriiskaas baa tadriiska shuyuukh la yidhaahayo sheekhiisii buu ku sifaynaya wixii lagu yaqaaniya waxaan ahayn xagga qaradka isaga kuma xambaaraysa kol iyada waa dacfi oo taasi waa ta ugu xun oo dee waa aad buu madmuumkaasi uga yahay waayo waa nin daciifa riwaayadiisii la socodsiinaya kol waxay keenaysaa yaraysa istisqaar oo dee sheekii soo yaraa ama lada ahaa ama ha kama weynaadee dad aada uga yaryar isaga isagiina ay wax ka wariyeen uu la kala noqdo waa insaaf la-aantaasi iyo ruuxa kollay ku sugan takabur kuma sugan unbay taasna sababtu tahay kol waxaa loola yimaadaa tafadul iyo istigsaar iyadna way sahlantahay awqaada qaarkeedna waxaa loolaba yimaadaa ninkan daalibkaa imtixaankii oo culimada qaar bay taasi kaba dhacday taasna waa masale aada u sahlan oo nin baa uga imanayo bal si isagoo macrifadiisa iyo aqoontiisa eegaya ayuu weydiinayaa wax uu tadbiisiyey misaal ahaanba dahabi imaamkaas dahabi la yidhaha markuu soo gaadhay masar ama saciidkeeda ee uu imaamkii ibnu daqiiq alciid u yimi ibnu daqiiqalcidna nin buu ahaa dee caabida saalixa caalimna ahaa aadna riwaayadiisa ugu yar adadkaayo dee aan ahayn dadka iska dee tasaahulka xaggaa laguma yaqaano ayuu bal markuu yimi ku yihi maxaa lagu yaqaanaayo xabad ka timooshaamo maxaa lagu yaqaanaa dahabi buu yihi ama ibnu dahabi markaas ba wuxuu ku yihi isagoo dee taasoo man abu muxamedin ilhilaaliy abu muxamed ilhilaali waa kuma isaguna nin dee macrifo asmaada ulaba waa dee tuhi sufyaan ibnu cuyeyna aad buu jeclaystay haddana wuxuu yihi man abulcabaas dahabi waa iyo ninkaas abudahir mukhalis markuu taa yii aqri waxaad aqrihayso dee markaasoo si uu isagii ugu ogolaaday marka wuxuu eegayay macrifadiisa iyo aqoontiisa uu arkay ninkani qaabiliyo weyn inuu leeyahay cilmigii ahliyana u leeyaho dee suu ogolaaday wixii uu ku dul aqriyayay ama doonaya inuu ka qaato inuu kaba qaato bal taasoo kale imtixaanna waa loolaba yimaadaa isla kalaa iman iman oo kolkol daalibku uu sameeyo oo uu sheekha kuma sameeyo magaca tadliiska isagoo dee sheekhu hadduu ahaa dadka wax ka qaato dadka weliba ragga qaarkood marka uu sheekada qaarkood wax ka waranaya lacag kaga qaata hadduu dee iy markood ka dhacday inay tadliisiyeen ninkii uu sheekha garan waayo ninkii uu sheekh kale u qaatayo isagoo ninkii lacagtii bixin uu markaa jidkiisii oo dhanba ku dul aqriyo bal taasi masale inoo iman doonta xagga marka la eego ujro in lagu qaato masaladna iyo qisada dhacdayna waan sheegi doonaa horena waxaan filaya inuu nuga soo maray bal umuuro sidaasna yimaada daalibkii baaba dee tadliiska lama imanaye laakiin kollay isku xukum ma aha taasba weeye marka wuxuu yihi wa duunahu kaa hore duunkiisa waxaa atadliis loo sheekay kollay haamisheed noo yar fiicayn maanta waynan eegan doontaa nin biqaaxa la yidhahna uu kusoo wada naqliyey meesha ibraahim ibni cumar baa la yidhaha horta waa nin caalimo xaafid ahaa xafna xajarna asxaabtii ahaa meelaha ugu dambeeyana su-aal uu yihi wasa'altu shaykhana waa sadarka ugu dambeeya hal tadliisu tasfiyati jarxun sheekh ayagaan weydiiyey oo uu yihi markaa laa shaka anahu jarxun sheekha uu sheegaya waa xaafid ibnu xajar waxaana kitaabkiisani uu yahay kitaabkan aan hayne alfiyada kollay iyadan kumuka gaabnaane sharixeedana waa raaciyee ayuu waxay nukat yidhaahaan ama fawaa-id iyo masaa'il ictiraad ha noqoto tatimo ha noqoto idaax haba noqotee ayuu u sameeyey xaashiyo kala yidhaha tan ay nukadka kaba cabiraan nukat lwafiya la yidhahaayo dee alfiyadan oo kale waa matigeeda aad baan uqayimimaha iyo weli kitaabkaas walow anogay de maanta markii horena rasaa'il in lagu madbaceeyey adiguba laysu geeyo lagu taxaqiijiyey jaamica alislaamiya waxaan filayaa si maahirna imaka dib uu taxaqiijiyo laba mujallado kolley waa kitaab isan filayo aadna u fawaaid badan miisaad badan leh waana kan wuxuu hadalladan kasoo naqlinayo biqaacdu ninkaa weeye waana de biqaacdan lubnaan baa loo nisbeeya laakiin talaamida xaafin xajaro kitaab weyn oo tafsiira oo xagga munaasabada qur-aankao madbuucana waa leeyahay haddaba waa le waa mufiida hadaladiisaasi an yasifa sheikha waa waxa weye tadliiskii isnaadku an yasifa sheikha bima laa yucrafu bihi wadaakaasna yakhtalifu waa iskhilaafaya macnaha waa xukunkiisu kan bimaqsadin kolba ujeedadiisiyo qaradka ku xambaaray fasharuhu markaa ka ugu shar badani lidacfi waa liajli dacfi daciifnimo daraaddeed marka ay uu qariyey sheekhiisii wastisqaaran wayakunu dhe iska qadareo waxaa kaluu noqdaa qaradku istisqaaran yaraysi sheekhi uu yaraysanayo oo waa yaridiisa daraaddeed ayuu iska leeyi dee bal markaa isagii uu leeyahayba dee malaba tabaduc la-aan iyo takaburtaas oo isaga yaani muuqaneedkaba weriso taas oo la garan kalkhadiibi khadiib oo kale weeye oo macnaha ficilkiisoo kale iyadna taas way dhacdaa muxadisiin badan bay ka dhacday yuhimu isagoo moodsiinayo dadkii ugaba dhigaya ninka dee ficilkaa sameeyey ama faacilkaa ficilka khadiib oo kale lama yimid istikaaran badkasho sheekhiyo oo macnaha in la moodo sheekhe badan uleeya markuu dhowr siyood oo ku sifeeyo waxaa loo qaadanaya sheekhe badan waana nin keliya marka wuxuu yihi intan wax weyn maayo washaaficiyu shaafici asbatahu waa sugay tadliiska bimaratin mare keliya ku sugay tadliiskuna waa tadliis isnaad tadliiska sheikhu shaafici mus